إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fi suurati الtawba غaswatu tabuuk ayaan ka soo hadlaynay dadkii ka haray dagaalkaas iyo duulimaadkaas ee munaafiqiinta ahaa iyo kuwii ahlul acdaarka ahaa ee cudurdaarka lahaa baan ka soo hadlaynay marka allah wuxuu sheegay dadka asxaabul acdaarka ah ee cudurdaarka leh in yacni wax maaragtay waddo lagu cuquubeeyaa inaysan jirin ama lagu dagaalo waan soo aragnay haddii laga helo annasiixatu lilahi wa rasuulihi allahi rasuulkiisa hadday u naseexeeyaan yacni markii taa laga helo in maaragtay waddo lagu daandaansado lagu dagaalo ama lagu cuquubeeyaa inaysan jirin dadka marka iyagoo awood leh yacni qudradii leh oo qudrada xagga badanka ah iyo jirka iyo xaggii maalka labadaba leh haddana jihaadkii ka fadhiistay dadkaas ayuu allah subxaanahu watacaala ka hadlayaa oo idanka weydiisanayo ayagoon wax cudurdaara lahayn nebiy llaahi moxamed waraysanayo inay ka fadhiistaan dagaalkaasi arrintaas ayuu allah subxaanahu watacaala ka warrami doonaa mana ahan sifada ay dadka mu'miniinta ahi leeyihiin maxaa yeele mu'miniinta isti'daan ma weydiistaan marba hadday awooddii leeyihiin aysan asxaabul acdaar aynan ahayn idan ma weydiistaan inay dagaalka ka haraan inama asabiilu cala aladiina yasta'dinuunaka wahum aghniyaa leanna waxaan soo marnay aayaddii hore laysa cala alducafaa'i walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun idaa nasaxuu lilahi warasuulih maa cala almuxsiniina min sabiili halkaasaan soo marnay muxsiniinta dushooda dadka wanaagga sameeyaa waa dadkaas ilaahay uu ka soo sheekeeyey wax waddo oo lagu dagaalaa ama lagu cuquubeeyaa ma leh inama asabiilu marka yacni waddada oo ah dariiqu alcuquuba loo jeedo sabiilu alcuquuba waalmucaataba yacni qabsashada qofka la qabanayo la dagaalayo cuquubada loo geysanayo waddadeeda cala aladiina kuwii dushooda un bay ahaatay yasta'dinuunaka adiga nabiyullaahi moxameda idanku weydiisanaayo oo maxay kaa idan weydiisanayaan dagaalka inay ka far jihaadka inay ka fadhiistaan taas ayay idanku weydiisanayaan waxay kaa idan weydiisanayaan fi takhallufi cani iljihaadi macaka in adiga ay ku raacaan ka harid ay ka harayaan bay ku weydiisana inay ka haraan bay weydiisanayaan wahum walxaalu hum ayaguba akhniyaau kuwa tanaadiina ay yihiin kuwa akhniyaahu xoolo leh oo tanaada ay yihiin ayagoo awooddaas oo xaggii badankana leh iyo jirkii xaggii maalkana awood u leh ayay idankaas ku weydiisanayaan weeyaan marka dadkaas baa sabiilu lmu'aakhada leh dariiq almucaataba leh waddo lagu citaabo lagu dagaalamo lagu dagaalo dadkaas ayuu dushooda ahaaday weeyaan raduu way raadi noqdeen dadkaasi ayagoo xoolo leh akhniyo ah oo awood leh idanka ku weydiisanaya inay daga- jihaadka ka haraan waxay ku raadi noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi haweenkii guryaha looga tegay oo lagu reebay maaragtay la jirkooda inay ahaadaan ama inay noqdaan kuwii aanan awoodda u lahayn wax waxtar aanan dagaalka u lahayn la jirkooda inay noqdaan wa tabaca allaahu allah wuu daboolay calaa quluubihim laabtooda buu daboolay oo khayroo idilbuu ka xihay allah subxaana wa tacaala weeyaan fahum kolka iyagu laa yaclamuuna ma ogo masaalixdooda adduuniya aakharo waxay tahay mid diineed iyo mid adduuniye mid aakharo kuwa garanaya ma aha weeyaan cilmi uma laha weeyaan marka sida aan soo sheegnay markii laga laga soo sheekeeyey dadkii maaragtay muxsiniintaha wax dembiyo cuquubo ahoo dusha laga saarayahay inaysan jirin dadkii cuquubada lahaa buu noo tiriyey noo sheegay rabbi subxaana wa tacaala waa dadka ayagoo awood leh xoolo leh ay naftooda iyo maalkoodaba ay ku jihaadi karaan aljihaadu fii sabiili illahi ka fadhiistay dadkaas buu marka sifadooda sheegay oo allah yidhi inay dumarka la joogaan baa naftoodii ku raadi noqotay weeyaan dad maslaxadooda garanayana ma aha waa intaas weeyaan marka qalbigooduu rabbi daboolayo wax khayr ahoo gelaya lama arkaa loo jeedaa weeyaan sifadaas markaa oo ah qofka isagoo awood leh inuu istiidaan weydiisto in laga reebo dagaalka oo weydiis jihaadka laga reebo oo weydiistaa ma ahan tilmaamta dadka mu'miniinta ah ay leeyihiin waan soo marnay isla suuraddeena dhexdeedan ku soo marnay mu'miniinta iyo munaafiqiinta allahu ka warramayo mu'miniinta inaysan idan weydiisan wuu noo sheegay laa yasta'dinuka aladiina yu'minuuna billahi walyawmi alaakhir an yujaahiduu biamwaalihim wa anfusihim wallahu caliimun bilmuttaqiin dadka mu'miniinta ah oo allah iyo yowm alaakhire rumaysan istiidaan kuma weydiiyaan idan kuma waraystaan inay dagaalka ka haraan maalkooda inay ku jihaadaan ama maaragtay naftooda ku jihaadaan ka hariddeeda kuma weydiistaan yeeyihiin kuwa ku weydiisanayo waa munaafiqiinta wey inamaa yasta'dinuka aladiina laa yu'minuuna billahi walyawmi alaakhir wartaabat quluubuhum fahum fii raybihim yataraddaduun aayadahaasaan soo marnay kuwa yacni idanka ku waraysanayaahi oo inay dagaalka ka haraan doonayaay wuxuu allah leeyahay waa dadka allah iyo yowma alaakhira aan rumaysnayn quluubtoodana diinkaan nabi maxamed ilaahay usoo dhiibay uu ka shakisan yahay oo ayagaba shaki ku dhex sugan dadkaa wey marka laysat min sifaati almu'miniin in ay maaragtay muslimiinta qofka muslimkaa inuu weydiisto jihaad inuu ka haro isagoo awoodeedii leh oo aan dadka asxaabulcadaabka ka mid ahayn inama asabiilu waddada oo qofka lagu dagaalaahi cala aladiina kuwii dushooda uunbay ahaatay wey ayagaa lagu xasriyey ayagaa lagu koobay kuwaasoo cala aladiina kuwii yasta'dinuunaka adiga idanku weydiisanaya nabiyullaahi maxamedo wahum akhniyaau ayagoo kuwa xoolo lahoo tanaadiinahoo xoolo la ay yihiin oo nafaqadii ay ku bixi lahaayeen gaadiidka ay ku gadan lahaayeen hubka ay ku iibsan lahaayeen intaba leh haddana idanku weydiisanayo raduu dadkaas way raadi noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi yacni dumarka iyo caruurta la jirkooda inay noqdaan waa tii xalay aan soo marnay oo kale bay la mid tahay aayaddii aan soo marnay raduu bian yakuunuu maca alkhawaalifi wa tubica calaa quluubihim fahum laa yafqahuun darsigeena xalan ku soo marnay khawaalif marka laba macnoba mufasiriintu way ku sheegaan in la yidhaahdo alkhawaalif jamcu khaalifa jamcu khaalifatin la yidhaahdo oo loo jeedo annisaau allaatii yakhlufna arijaala fi lqucuudi fi lbuyuut haweenka ragga kaga khaliif noqdo guryahooda mas-uulka uga noqdo markay raggu ka maqan yihiin dumarka guryaha fadhiyo khawaalif waa la yidhaahdaa marka dumarkaas inay la joogaan bay naftoodii raadi ku noqotay baa la leeyahay saasay raalli ku noqdeen ama in la yidhaahdo waa jamcu khaalifin khaalifatin ma aha khaalif markaad tidhaahdidna waxa weeye bacd alculamaa way banneeyaan waxa weeye man laa khayra fiihi walaa nafca fiihi lilqitaal qofka aanan dagaalka waxba waxtar lahayn oon awooda ku dagaalamo lahayn ba khaalifka la yidhaahda marka xalay baan soo marnay labada macnoba mufasiriintu way ku sheegaan weya raduu way raadi noqdeen an yakunuu bian yakunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi yacni haweenkii ama kuwii taagta darraayee aan dagaalka awoodi karin la jirkooda inay ahaadaan wa tabaca allahu allah wuu daboolay calaa quluubihim laabtooda buu daboolay wuxuuna ku daboolay bisababi ridaahum bi hadihi alxaal xaaladaas ay ku raadi noqdeen sababteeda inay maca alkhawaalifi joogaan ay halkaas ay ku sugnaadaan dumarka ay la joogaan maadaama ay ku raadi noqdeen sababteeda buu rabbi quluubtooda u daboolay marka wax khayroo gelayo ma jiro weeye khayr oo dhan bay ka xihan tahay weeyaan fahum marka iyagu laa yaclamuuna ma ogo masaalixdooda adduunka iyo midda aakharo dad garanaya ma aha macnahaas way yidhaahdaan oo mufasiriintu way ku sheegaan yacni fahum laa yaclamuuna macnahaas waa la yidhahda waxay kaloo yidhahdaan fahum laa yaclamuuna amra allah ilaahay amarkiisi ma garanayaan sidaa darteed falaa yusadiquun mar haddaysa amarka ilaahay ay garanaynin ma rumaynayaan amarka ilaahay ma yaqaanaan marka sidaa darteed ma rumaynayaan weyaan yactadiruuna ilaykum idaa rajactum ilayhim nabiyullaahi moxamed baa ilaahay u warramaya subxaanahu wa tacaala intuusan weli madiine kusoo noqonin oo tabuuka ku maqnaa ay ayadahan aayadihii soo degay ayay ahayd leanna fii suurati tooba waan ka sheekaynay intaana tabuuka loo bixin aayaad baa soo degay safarkii intii lagu jiray sii socod iyo soo socod ama tabuuka la jooga aayaad baa soo degay madiine markii la yimid dabadeed aayaad baa soo degay kulligood suurata tawba ayay aayaadkaasi ka wada mid yihiin weeyaan marka aayaddan waxay ka mid tahay nebiga markuu soo socday madiinana uusan soo gaarin aayaadkii soo degay bay ka mid tahay oo ah alikhbaaru bilhayb allah oo wax hayba ka warrami doono oo nebigiisa usii sheegaya ay ka mid tahay yactadiruuna munaafiqiintii way cudur daaranayaan ilaykum idinka mu'miniinta ah nabiyullaahi moxamed iyo dadkii mu'miniinta ah bay u cudur daaranayaan idaa rajactum haddii aada laabataan ilayhim munaafiqiintaas haddaad usoo noqotaan yacni ayaga aada u timaadaan yani markaad madiine ugu timaadaan bay idin cudur daaran doonaan oo waxay la imaan doonaan cudurdaarro baatila bay la imaan doonaan marka qul waxaad tidhaa nabiyullaahi moxamedo marka ay cudurdaarka baatilka kuula yimaadaan laa tactadiruu ha cudur daaranina lanna cudurdaarkiina waa baatil wey lan nu'mina lakum lan nu'mina rumayn mayno lakum idinka idiin rumayn mayno cudurdaarkan beenta ah aada wadataan kuwa idin rumaynaya ma ahin sidaa ku dhaha sababtaana idinkugu rumaynaynin waa maxay qad nabba'ana allaahu allaah baa noo warramay oo inuu noo warramay baa xaqiiqo ah oo dhab ah weeyaan min akhbaarikum wararyaalkiinna akhbaartiinni khabarkiinnii warkiinni buu noo warramo oo noo sheegay marka nabigiin khabarkiinni baan haynaa allah maaragtay oo uusan jirin yacni maaragtay axad ka run badan ayaa warkiina na siiyey sidaa darteed cudurdaarkan baatilka idinkama aqbalayna ku dheh baa la leeyahay wasayara allaahu allah wuu arki doonaa camalakum waxa aada samaynaysaan camalkiinana allah wuu arki doonaa warasuuluhu rasuulkiisa oo nabiyullaahi maxamedna waxaad samaynaysaan wuu arki doonaa uma markaa kabacdi markii ay yacni maaragtay adduunkan idinkaga dhammaato ood aakhare aadaan turadduuna waa la ydin celin maalinta qiyaamaha ilaa caalimi alghaybi waxyaalaha maqan allihii ogaa oo caalimka ku ahaa ee garanayay ayaa la ydiin celini yacni caalim alghayb waxaa addoommada ka maqan baa loo jeeda aysan aqoonin allihii yaqiinayo ogaa ayaa laydiin celini waashahaadati wa ilaa caalimi shahaada waxa maaragtay yacni dadka agtooda ay og yihiin oo cilmiga u leeyihiinna allihii ogaa ayaa laydiin celinayaa weeyaan caalim alghayb wa shahaada yacni waxay dadku xaadiraan ay dhex joogaan iyo wax ka qarsoon labadaba allihii ogaa ayaa laydiin celinaya maalinka qiyaamaha markii laydin celiyo fayunabbi'ukum allah wuu idin warrami oo waa idinka abaalmarina loo jeedaa annaba'u hunaa aljazaau baa la yidhahdaa waa laydinka abaalmarin bimaa shay baa laydinka abaalmarinayaa kuntum aada ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyo wixii aad samayn jirteen oo munaafiqnimadii iyo wixii lamidka ah ayaa la idiin warramaya jazaheedii ayuu rabbi idin siinaya weeyaan marka allah wuxuu ogaa inay cudurdaar la imaan doonaan oo nin walbaaba cudurdaar beena uu sheegi doono oo uu dhihi doono maaragtay duruuftaasaa ihaysatay marka inuusan nabiyullaahi moxamed marna ka aqbalin warkoodana uusan rumaynin ayuu allah maaragtay aayaddaas noogu sheegay uma ilaahay iyo rasuulkiisa in acmaashooda ay maaragtay la arki doono inay nifaaqa ku sugnaan doonaan iyo inay ka tooba keeni doonaan labadaba akharana in la abaalmarin doono intaasun bay aayadda noo sheegtay yactadiruuna way cudurdaaran way cudur daaranayaan ilaykum idinka mu'miniinta ah yacni waxaa loo jeedaa waa mumin nebiga iyo mu'miniintii baa loo jeedaa ilaykumta ayagoo wada jiro weeye yacni nabiy llaahi moxamed iyo waxay u cudur daaranayaan dadkii mu'miniinta ahaa idaa rajactum haddii aada laabataan ilayhim yacni maaragtay munaafiqiintaas markaad madiino ugu laabataan oo madiino tagtaan ayay idinku idin cudur daaran doonaan oo cudurdaaro baatilanay idinla imaan doonaan weeyaan ayagoon wax cudurdaaray leeyihiin aanan jirin qul marka waxaad tidhaahdaa laa tactadiruu ha cudurdaaranina cudurdaar ha la imaaninina cudurdaarkiina aqbali mayno wey lan nu'mina lakum idiinma rumaynayno oo ma aqbalayno marka cudurdaarka baatilka iska dhaafa wey lan nu'mina lakum idiinma rumaynayno sababtaanan idinkugu rumaynaynin oo aan u ognahay cudurdaarkan inuu been yahay oo kidbi yahay qad nabba'ana allaahu allah baa noo warramay jumlada waa jumla tacliiliya la yidhaahdaa waxaana waxay cillo u tahay lilatii qablaha yacni laa tactadiruu lan nu'mina lakum idiinma rumaynayno sababtaan idinkugu rumaynaynin waa maxay qad nabba'ana allahu min akhbaarikum allah baa warkiinna wararkiinna noo sheegay wuu nooga warramay wuuna ogeysiiye waxyi buu nagu ogeysiiye wey sirta idinka idin qarsoon iyo maaragtay waxaa niyadiina aad ku qarisaan allah subxaana wa tacaala waa og yahay marka warka ilaahay uu sheegay iyo midka aad ku cudur daaranaysaan laba isle ma aha kii ilaahay baa saxa kii allah baa saxa warka allah baa saxa weeyaan wa sayara allahu camalakum marka allah camalkiinau arki doonaa macnaheedu culammada qaar waxay leeyihiin ay sayudhiru acmaalakum linnaasi fi dunya allah acmaasha bani aadamka dhan waa og yahay wuu ka warqabaa wuuna arkaa laakiin dadkiiba u muujinaya dadka ayuu u muujinayaa oo tusi doonaa camalkiina maxaa yeelay camalka waxaa la yidhaahdaa waa miisaanu sidqi min alkadibi camalka waxa weeye miisaanka lagu kala lagu kala miisaamo lagu kala sooco runta iyo beenta lagu kala sooco qofka wax walba waa sheegi karaa afka wax walba waad ka odhan kartaa shayga afka aad ka tidhaahda wax daliiluu leeyahay ma jiro waxaa la fiirinaya waa un camalkaaga iimaan haddaad sheegato wanaag aad sheegto haddana camalkaaga uu khilaafsan yahay camalkaasaa maaragtay miisaankii dadka lagu kala soocaya iimaankaadu inuu been yaha la ogaanaya hadda cudurdaar bay sheegteen inaysan munaafiqiin ahayn bay la yimaadeen ay afka ka sheeganayaan laakiin camalkooda buu ka muuqanaya nifaaqii weeyaan camalkoodu ka muuqan doonaa marka sidaa darteed sayara allahu camalakum allah camalkiina ayuu dadka tusi doonaa wey wuu arki doonaa yacni waa muujin doonaa wey wa rasuuluhu rasuulkiisana wuu arki doonaa yacni maaragtay sidaas mufasiriintu way ku fasiraan waxay kaloo ku fasiraan fasayara allah wasayara allahu camalakum allah camalkiina buu arki doonaa fi lmustaqbali waktiga soo socdo oo mustaqbalka ihi ayuu rabbi camalkiina arki doonaa atatuubuuna min nifaaqikum am tuqiimuuna calayhi munaafiqnimadiinaad ku sugnaan doontaan mise waad ka tooba keeni doontaan munaafiqnimada ma ka tooba keeni doontaan mise waad ku sugnaan doontaan oo waad ku nagaan doontaan ayuu rabbi arki doonaa marka wasayara allahu camalakum allah isagoo og baa haddana laleeyahay waa la arki doonaa inaad ka tooba keentaan inaadna ka tooba keenin macnahaasna way maarata mufasiriinta way ku fasiraan weeyaan maxaa yeelay ru'yada ilaahay subxaana wa tacaala waxa ay maaragtay soo qaabilayo mustaqbalkooda oo khayr iyo shar ah ayay waxa camalka ay samaynayaano mustaqbalka ah ama khayr ha noqdo ama shar ha noqdee camalkaas khayrka iyo sharta ayaa waxaa ku wareego sawaabta iyo ciqaabta ayada ku wareegtaa weeyaan sawaabka qofka uu laga sawaabinayo iyo cuquubada qofka la ciqaabaya camalka uu samaynayo ayuu ka dhalanayaa weeyaan marka acmaashaas ayuu rabbi arki doonaa subxaanahu watacaala wey uma markaa kabacdina intaa kadib turadduuna waa la idin celini ilaa caalimi alghaybi waashahaada waxa maqan iyo waxa joogo allihii cilmiga u lahaa ayaa la idiin celin doonaa waxay dadku og yihiin iyo waxa ka qarsoon saasaa loo jeedaa yacni maa qaaba can alcibaadi wamaa calimahu alcibaadu waxa dadka maaragtay ka qarsoonaaday iyo waxay addoommadu og yihiinba allah subxaanahu wa tacaala waa ka warqabaa allihii ka warqabay baana laydin celinayaa weya markii laydin celiyo fa yunabi'ukum allah wuu idin abaalmarini yacni wuu idinka abaalmarini wuu idiin warrami bimaa kuntum bimaa shay buu idiin warramaya kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyo wixii aad samayn jirteen khayrkeeda iyo sharteeda ayuu idinka abaalmarini haddii waxa aad la timaadeen khayr ou ahaana khayr buu idinku abaalmarini sawaab khayraa la idin siini haddii waxa aad la timaadeen camalkiina uu shar ahaa yacni jazaheedu shar buu noqonayaa weeyaan sayaxlifuuna billahi lakum ida inqalabtum ilayhim litucriduu canhum faacriduu canhum inahum rijsun haddana in markay nabiyullaahi moxamed iyo soo noqdaan oo madiine ay yimaadaan oo cudurdaarada ay cudur daaranayaan inay dhaar ku darayaan ay u dhaaran doonaan oo been ay ku dhaaran doonaan ayuu rabbi aayaddaana noogu sheegaya sayaxlifuuna way dhaaranayaan munaafiqiintii billaahi allah bay ku dhaaranayaan lakum idinka ayay idiin dhaaranayaan ida nqalabtum marka aada laabataan ilayhim ayaga markaad madiine ugu noqotaan ood ugu tagtaan kuwii mutakhalifiinta ah markaad madiine ugu laabataan bay allah magaciisa idinkugu dhaaran doonaan maxay maxay idinkugu dhaaranayaan sababka idinkugu dhaaranaya waa maxay litucriduu inay yacni inaad ka litucriduu inaad jeesataan canhum ayaga aad ka jeesataan yacni inaadnan cuquubo loo keenin maaragtay la canaananin laga jeesto muslimiintu ay faraha ka qaadaan ayay u dhaaranayaan bis mar hadday maqsadkooda dhan dhaarta ilaahay magaciisa beenta ugu dhaaranayaan uu yahay ha laydinka jeesto yaan laydin ciqaabin allah wuxuu leeyahy fa acriduu mu'miniintiiye nabiyullaahi moxamed iyo dadkii mu'miniinta ahaayo ka jeesta canhum kuwaa xaggooda ka jeesta maxaa yeelay innahum ayagu rijsun qurun weeye waa qadir waa khubafaa xagga baatinka iyo ictiqaadkooda iyo camalkoodu waa wax quruna weeyaan acmaashooduna waa qabiixa waa shay xun wey ictiqaadkoodana waa qabiix weeyaan wax xun weeyaan inahum rijsun waa qurun wey iskaga jeesta buu rabbi leeyahy faraha ka qaada wa ma'waahum yacni meeshay hoyaadkooda yacni marjicuhumaa loo jeedaa meeshay u hoyaadayaan hoyaadka iyo meesha ay gelayaan makaanka ay gelayaanna jahannamu naarta jahannamo la yidhaahdo weeyaan ma'wigooda iyo meesha makaanka ay u dulmayaan oo mansilkooda iyo gurigooda noqonayo ay ku nagaanayaan waa jahannamu naarta jahannamo la yidhaahdo wey jazaa'an liajli jazaa'in abaalmarin darteed ayay ma'wi ugu tahay ama juusuu waa la abaalmariyey jazaa'an abaalmarin ayaa la abaalmariyey bimaa shay baa laga abaalmariyey kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbado waxay kasban jireen ayaa laga abaalmariyey yacni waxay soo kasbadeen acmaasha ay samaysteen adduunka oo nifaaqii iyo kufrigii ah iyo xumidii ay la imaan jireen ayaa lagaga abaalmarinaya weeyaan marka aayaddaana uun aayadihii aan soo mari jirna un bay la mid tahay oo munaafiqiintii markay cudurdaarka la imaanayeen oo beenta cudurdaar beena ay samaynayeen inay haddana dhaar beena ku dari jireen ayay tusinaysaa wey marka taa un baa laga hadlay markaasuu rabbi sii adkeeyoo yidhi waa dad qurunoo wasak ah faraha ka qaada iska daaye yacni ahal uma aha dad la citaaboo lala dagaalamaba ahal uma aha weeyaan iska daaye baa laleeyahy sayaxlifuuna way dhaaranayaan billaahi allah bay ku dhaaranayaan lakum idinka mu'miniintaa dartiin ayayna u dhaaranayaan yacni markaad madiino soo noqotaan markaad timaadaan idan qalabtum ilayhim dheh idan qalabtum markaad soo laabataan ilayhim ayaga aada u soo noqotaan oo madiino ugu timaadaan ayay cudur daaran doonaan markaad dagaalka ka soo laabataan bay cudurdaar la imaan doonaan oy dhaaran doonaan idiin dhaaranayaan marka shayga ay maaragtay ku dhaaranayaan sababkay u dhaaranayaan waxa way in laga jeesto waana loo sheegay laakiin shaygii yacni maaragtay almaxluufu calayhiga ahaa lama sheegin laakiin kalaamkaa ku tusinayo waa ictidaarka baatilka weeyaan cudurdaarka baatilka ahay la imaanayaan baa loo jeedaa marka markaasay idiin dhaaranayaan maxay idinkugu dhaaranayaan litucriduu canhum ay litasfaxuu canhum inaad maaragtay faraha ka qaadaan ood ka jeesataan ayay idinkugu dhaaranayaan yacni inaan la dagaalin oo aanan waxba laga sheegin wey marka fa acriduu canhum mu'miniintiiyay ka jeesta faraha ka qaada nabiyullaahi moxamed iyo saxaabadii yacni ka taga baa leeya ixtiqaaran lahum yacni xaqirid ayaga la liidaya uga taga uga taga waxa ay naftooda u doorteen oo munaafiqnimada ah munaafiqnimadooda ku jiraane faraha ka qaada oo waxwax yacni citaab iyo lowm iyo dagaal iyo midnaha af iyo adin midnaha ka dagaalina weeyaan maxaa yeelay inahum kuwa munaafiqiintai rijsun qurun wey saasuu rabbi leeyahay marka inahum rijsun yacni waxa weeye waxaa loo jeedaa waa khubahaaun qadirun najis wey xagga nijaasadana waa ictiqaadka iyo baatinka loo jeedaaye badanka ma aha sida aan horay usoo marnay xataa mushrikiinta markaan kasoo hadlaynay yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun nijaasta tii badanka ahayd ma aha waa xagga ictiqaadka loo jeedaa weyaan xagga ictiqaadka iyo acmaasha xunxuno ay samaynayaan baa loo jeedaa marka inahum rijsun weeye faraha ka qaada dad qurano wey wa ma'waahum yacni maaragtay hoyaadkooda ay manziluhumaa loo jeedaa wa ma'waahum ay manziluhum gurigooda iyo meesha ay u dunmayaan jahannamu naarta jahannamo la yidhaahdo weeyaan lianna alma'wa waxaa la yidhaahdaa ma'wa xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa kullu makaanin ya'wi ilayhi shayu leylan ow nahaara yacni boos kasta kulligii oo shayga uu u dunmo habeen iyo maalinba meesha uu u dunmo oo maarata hooyga u ah kaasaa ma'wi la yidhaahdaa oo waxaad odhanaysaa yacni aawaa fulaanun ilaa manzilih hebel ninka la yidhaahdaa gurigiisao u dulmay baad odhanaysaa iiwaan yacni maaragtay dumid markau gurigiisa laasimo gurigiisibuu galo u hoyaaday baa la odhanay marka ma'wiga hadda waxaa loo jeedaa waa bimacnaa manziluhumaa loo jeeda gurigooda jahannamu naarta jahannamo la yidhaahdo weeyaan jazaaan marka jazaantan intaan soo mari jirno unbay lamid tahay imaa inaan masdarnimo ku nasbino wa imaa inaan cilanimo ku nasbino mafcuulu liajlihi inaan ku nasbino jazaan liajli jazaain abaalmarin darteed ayay jahannamo ma'wi ugu tahay ama inaan nidhaahno juuzu waa la abaalmariyey jazaaan abaalmarin ayaa la abaalmariyo masdarnimo aan ku nasbino bimaa shay baa laga abaalmariyey kaanuu yagsibuuna kuwa kasbaday ay ahaayeen waxay ay kasban jireen oo nifaaqii ah dembigii iyo khatii'aadkii ah waxaas baa laga abaalmariyey marka idinkana faraha ka qaado iska daaya baa leeyahy yaxlifuuna lakum litarduu canhum fain tarduu canhum faina allaha laa yardaa cani ilqowmi alfaasiqiin yacni dhaarta ay dhaaranayaan ay mu'miniinta u dhaaranayaan ka jeesasho keliya ma aha icraad keliya ma aha in laga jeestoon la dagaalin af iyo adin ba aan lagu dagaalin waxa ula jiro haddana inay muslimiintu inta rumaystaan laga raadi noqdo ay ka raadi noqdaan allah marka taas waa diidan yahay ka jeesashadii waa la aqbalay oo iskaga jeestaali faraha ka qaada leanna dad qiimole ma aha laakiin cid uusan allah subxaanahu wa tacaala raadi ka noqonin idinka ha ka raadi noqonina buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala muujeeda mu'miniinta ayaa la odhanay wuxuusan rabbi raadi ka noqonin idinka raadi ha ka noqonina waa dad faasiqiin ah faasiqiintan ilahay raadi kama aha yaxlifuuna way dhaaranayaan allah bay ku dhaaranaya yaxlifuuna ay billaahi wa allah bay ku dhaaranayaan lakum idinka ayay idiin dhaaranayaan maxay idinkugu dhaaranayaan litardaw canhum inaad ka raadi noqotaan daraaddeed ayay idinkugu dhaaranayaan litardaw canhum fain tardaw canhum haddii aad ka raadi noqotaan oo ridaha idinka dalbadeen maqsadkoodii aada u yeeshaan muraadkoodii ay helaan oo idinka mu'miniinta aad raadi ka noqotaan ogaada fa ina allaha alla subxaanahu wa tacaala laa yardaa kama raadi aha raadi ka noqon maayo can ilqowmi alfaasiqiina dadka faasiqiinta ah allah subxaana wa tacaala kama raadi noqonayo marka shay uusan rabbi ka raadi ahaynna uma haboono qofka mu'minkaa inuu ka raadi noqdaa yacni qofka mu'minkaa waxaa la rabaa wuxuu rabbigiisa raadi ka noqdo inuu asna ka raadi noqdo wuxuu rabbi subxaana wa tacaala u caroodo inuu asna u caroodo sidaasaa la rabaa weeyaan yaxlifuuna lakum idinkay idiin dhaaranayaan yacni maqsadka ay xalifkaan dhaartaan ay ka leeyihiin waa maxay wa irdaau nabiyi sala allahu calayh ali wasalam waalmu'miniin nabiy llaahi maxamed iyo mu'miniinta inay raadi geliyaan ayay maqsadkoodu yahay weeyaan ee ma ahan ka jeesashada keliya bal waxay rabaan ridana inay in loogu daray rabaan laga raadi noqdo yaxlifuuna lakum idinkay idin allah bay ku dhaaranayaan liajlikum bayna ugu dhaaranayaan lakum ay liajlikum idinka dartiinay allah ugu dhaaranayaan litardow inaad raadi noqotaan canhum ayay ka raadi noqotaan fain tardow haddaad raadi noqotaan canhum xaggooda ka raadi noqotaan faina allaha allah subxaanau watacaala laa yardaa ma raadi noqonayo can ilqowmi alfaasiqiina dadka daacada ilaahay ka baxay iimaankii ka baxay oo maaragtay nifaaq galay allah subxaanau watacaala dadkaasi raadi kama noqonayo dadkaas rabbi daacadiisa iyo daacatu rasuulihi ka baxay allah ma kama raadi noqonayo weyaan alacraabu ashaddu kufran wanifaaqa waajdaru an laa yaclamu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih alacraabu dadkii reebaadiyaha ahaa ashaddu kufra ashaddu kuwa darnaasho badan weeye kufran xagga gaalnimada iyo wanifaaqan munaafiqnimada ayagaa yacni ku darnaasho badanoo waxay kaga darnaasho badan yihiin min ahli alxadari dadka reer magaalkaa reebaadiyaha ka munaafiqnimo badan kana kufri badan wa ajdaru ayagaa habboonaan badan anlaa yaclamuu inaynan garanin xuduuda maa shay xuduudiisa iyo soohodimihiisa anzala allahu alla uu soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa oo nabiyullaahi maxamed uu ku soo dejiyey inaynan diinkii ilaahay nabiyullaahi maxamed uu ku soo dejiyey xuduudiisa axkaamtiisa awaamirtiisa iyo nawaahidiisa inaynan fahmin ayagaa ku habboonaan badan yani dadka reebaadiyaha ahaa weeyaan wallaahu alla subxaanau wa tacaala caliimun allihii og weeye oo addoommadiisa axwaashooda iyo aqwaashooda cilmi buu u leeyahay xakiimun alle xikmo lahoo wuxuu samaynayo xikmo u leh weeyaan marka aayaddan maadaama allah subxaanau wa tacaala uu ka warramay munaafiqiintii reer madiina xaalkooda uu ka warramay ayuu hadda wuxuu nooga warramayaa madiino dadkii ka baxsanaayee reebaadiyaha ahaa oo yacni maaragtay yacni baadiyaha deganaa dadkaas ayaa xaalkooda nala kaga sheekeynaya dadkii maaragtay sukaanulbaadiya la yidhaahdaa reebaadiyaha oo baadiye degan oo carabtaas ka mid ah ayaa maaragtay ayaa nala kaga warramay xaalkooda wuxuu marka rabbi noogu sheegay munaafiqiinta in ay yani reebaadiyaha dadka reebaadiyaha yani reebaadiyuhu munaafiqiinna waa leeyihiin dad mu'miniinna waa leeyihiin waan arki doonnaa insha allahu tacaala inay maaragtay wa min alacraabi man yu'minu billahi walyawmi alaakhir ala dhihi doonaa dadka reebaadiyaha dad mu'miniinna way leeyihin dad munaafiqiinna way leeyihiin marka xagga nifaaqa marka la yidhahda iyo kufriga dadka reebaadiyaha iyo dadka reer magaalka ah waxa weeyaan wuxuu allah leeyahay kufriga iyo nifaaqa reebaadiyaha ku ad adag sababtu waa maxay waxuu yacni maaragtay culummadu leeyihiin waa ka qalbi adag yihiin reebaadiyuhu qalbigoodu waa qalqallabsan yahay weeyaan dabcigoodabaa qalqallabsan dabci qallabsan bay leeyihiin qowlkooda waa ka ad adag yahay qowlka dadka reer magaalkaa waa ka hadal adag yihiin waa ka hadal adag yihiin yacni maaragtay sababkuna waxa weeye ka fogaanshaha xagga diinka ay ka fog yihiin sababta taasaa laga dhigay ma aha badaawada keliya iyo reebaadiya baadiya degaan keliya ma aha ka fogaanshaha ay ilaahay kitaabkiisii nabiyullaahi maxamed uu ku soo dejiyey iyo khayrkii ay ka fog yihiin laanna nin reer guuraa ahoo baadiyaha deganoo wax khayr u arkaayo aan jirin hadba meel u socdaa intuu khayrka maqlo waa ay yar tahay baynama qofka ahlulxadarka ah ee reemagaalka ihi maalin walbaba khudbooyinkii iyo cilmigii iyo diinkii iyo khayrkii oo dhan oo arkayo masaajidda uu ku jiro marka bilidaafati ilaa dalika xagga dabcigana waxay leeyihiin culammadu waxaa yani dadka reemagaalka iyo reebaadiyaha marka la yidhaahdo reebaadiyaha ayaa dabci qallafsan oo aada dabcigooda ayuu u qallafsan yahay weeyaan walidaalika yani maaragtay marka ay maxaa la yidhaahdaa culammadu ay ka warramayaan ibnu kasiir oo kaleeto markuu aayaddan ka hadlayo tafsiirkiisa wuxuu leeyahay walamaa kaanat walamaa kaanat alghildatu wاljafaau fi ahli اlbawaadi lam yabcaث illaahu minhum rasuula wainama kanat اlbicثaة min ahli اlqurى kama qaala tacaalى wma arsalna min qablika ila rijaala nuuxii ilayhi min ahli اlqurى yani aayaddaas ayuu akhrinaya markuu hadalkaa yidhi wuxuu leeyahay xagga ad adayga iyo jafaha iyo qalqalaylka qofka uu qalqalalan yahay maadaama ay reebaadiyuhu leeyihiin ay ku ad adag ay aada u qalqalabsan yihiin xagga qowlka iyo dabcigaba ay ku ad adag yihiin sababteeda buusan ilaahay rususha uu soo dirayay hal rasuul oo reebaadiya ma soo dirin weligiis nebiga baadiye hal rasuul lagama soo dirin allah waxaan ujeedaa hal hal nebi oo ama hal rasuul baadiye marna lagama soo dirin bal ilaahay wuxuu ka soo diri jiray min ahli lqura alqurana qur'aanka wuxuu u isticmaalaa qaryada waxaa loo isticmaalaa alcawaasim magaalooyinka waaweyna loo isticmaalaa magaalooyinka waaweyn ayuu qur'aanka caasimadaha u isticmaalaa markaasuu aayaddaa fii suurati yuusuf ku jirto ayuu daliilsadayo wamaa arsalnaa min qablika ila rijaala horta allah ma aanan wuxuu leeya ma aanan soo dirin nabiyullaahi moxamedo horta nebi iyo rasuul ma soo dirin ilaa inuu rag yahay mooye oo nuuxii ilayhim aanu waxyoonayno raggaa ka soo dirnaa dumarka lagama soo diro weliba min ahli lquraa baa laga soo diraa waa taa dadka reer magaalkaa ayuu ilaahay rasuul ka dhigi jiray weya walidaalika ayuu nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa oo imaamu axmed oo warinayay asxaabu sunan xadiidu cabdullahi bni cabaas radi allahu canhuma wuxuu leeyahy can rasuuli illahi sala allahu alay wasalam qaal nabigeennu wuxuu yidhi man sakana albaadiyata jafa qofka baadiye dego waa maaragtay yani waa yani qof qalqalalanuu noqdaa waa gooy wax walbuu jaraa waa dabciga iyo waa qof qalalay angegan oo kale ayuu noqonayaa weeyaan marka wuxuu kaloo leeyahy xadiidkaas markuu faqraad saddexu ka koobnaaye waman ittabaca sayda hafal qofka ugaar maanta dhan raadsanayana afla ku dhacdo diinkii iyo maanta dhanba wuxuu ku jiraa ugaarti buu ku jiraayo intuu cibaadaysto oo maaratay baabayar oo afladaasu ku jiraya wey waman ata sulaana iftatan ninka boqorka u tagana ninka madaxweynaha iyo dadka ku xiran iyo wax lamidana oo qof diin la haddou ahaa xataa waa ku fitnooba suldaanko loo tago lahor ordo madaxda lahoos ordo qofka diinkiisuu kaga fitnoobaa weya leanna waxaa dhici karta xataa hadduu culimo yahay inuu ka raadsado waxna uu ka doono inuu berri diinkiisi waxaan ahayn intu u fatwoodo diinla'aan ay ku dhacdo diinla'aan ay ku dhacdo marka suldaanka culammadii hore ahlucilmiga aha boqorada iyo dadka madaxda iyo madaxweyneyaasha waa ka carari jireen lama xiriiri jirin waxuma doonan jirin diinkooday la carari jireen marka xadiidkaas maxalushaahidkayga waxa weeye man sakana albaadiyata jafa qofka baadiye degaahi waxa weeye waa maaragtay qofkaas waa qof qalqalalow noqdaa marka sidaa darteed ilaahay rasuul kama soo dirin walidaalika sidaas baana allah ku sheegay inay yihiin ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdar an laa yaclamu xuduuda maa anzala allah yani saasuu maaragtay allah subxaana wa tacaala uu ku sheegay weeyaan sidaas darteed yani culammadu waxay yidhaahdaan dadka alfadaadiin waxaa la yidhahda dadka reebaadiyaha iyo xoolo dhaqatada iyo wax lamidka ahlulbaadiya waxay yidhahdaan man saxiba alfadaadiina yani asxaab albaadiya loo jeeda dadka reebaadiyaha dadka la saaxiibo oo reebaadiyahaa saaxiib ka dhigtahay falaa dunya naala walaa diin saasay dhahaan diinna adduunyana ma gaaro diinna ma gaaro diin iyo adduun mid wuxuu helaba lama arkay dhahaan saas yidhahda wuxuu ibnu kasiir soo qaadaya uu keeni keenaya qiso oo acmash uu ka warinaayo yacni maaragtay sulaymaan ibni mahraan ayuu ka warinayaa can ibraahim wuxuu leeyahay nin acraabi ah oo reebaadiyaha ayaa wuxuu soo ag fadhiistay zayd ibnu suuxaan yani nin taabici taabiciintii ka mid ah oo maaragtay min sigaari taabiciinna ka mid ahaa taabiciintii nin ka midahoo sheekaynayo oo asxaabtiisa u sheekeyn waa nin culamaa wey ayuu zayd ibnu suuxaan soo ag fadhiistay waa nin oday nin reebaadiya wey zayd ibnu suuxaanna gacantan bidixdaa ka go'nay oo waxaa la yidhaahdaa ghaswadii muslimiinta ay furus la diriraayeen oo nahawaanda la yidhaahdo ghaswadaas oo eeraan dhulkeeda ay muslimiintu ku dagaalamayeen oo xudayfat ibnulyamaani iyo rag badan oo saxaabada ay ka qayb galeen ayuu gacanta uga go'day jihaadkaasa gacanta uga soo go'day yacni zayd ibnu suuxaan gacantaa bidixda ka go'nay marka isagoo wacdinayo ayaa nin reer baadiyaa soo ag fadhiistay wacdigii marka uu maaragtay zayd ibnu suuxaan ka sheekaynayay ayaa ninkan cajab geliyey markaasuu wuxuu ku yidhi kii reer baadiyaa hadloo yidhi wallaahi buu yidhi ina xadiidaka la yucjibunii wa ina yadaka la turiibunii buu yidhi yacni maaragtay wallaahi niyahow wacdigaada waa i cajab geliyey laakiin gacantaadana shaki ba i gelisay yacni nin tuuganimo in loo gooyoo kale ayuu ka dhigayaa sheekhii markaasaa zayd ibnu suuxaan wuxuu yidhi yani wuxuu yidhi wamaa yuriibuka min yadii gacantayda maxaa shakiga kaa geliyuu yidhi inaha shimaal waa bidix wey maaha midig xataa gacanta la gooye ma yaqaan mogtahay gacanta la gooyinayo tuug hadduu waa midigtaa laga jaraa inaha shimaal buu yidhi markaasuu acraabigii baa marka wuxuu yidhi wallaahi maa adri alyamiina yaqtacuuna aw ishimaal ma midigay gooyeen mise bidixay gooyeen maba aqaanba kula aniga wallahi hadalkaasuu ku yidhi markaasaa zayd ibnu suuxaan aayaddan akriyoo yidhi sadaqa allaahu yani allah runuu sheegay markuu yidhi alacraabu ashaddu kufran wanifaaqa waajdar an laa yaclamu xuduuda maa anzala allah laanna gacantii midigta iyo bidixda midda la kala gooynayo maba garanayo yani nin garanaya ma aha weeyaan marka yani mas'aladaas waxa weeye oo xagga ku saabsan yani maxaa la yidhaahdaa baadiyenimada xagga tabciga baa loo jeeda walidalika nin walba uu garan kara ninka reer baadiyaha qofka reer magaalka mutaxadirka waa ka ad adag yahay xagga qalbiguu ka adag yahay waa ka qalbi ka kan yahay ma qalbi jilcana reer baadiyihii nebiga u yimid waxay yidhaahdeen oy arkeen saxaabadiio ama nebigo ilmihii yararkaa dhunkanaya waxay yidhahdeen carruurtiina dhunkataan wallahi inaan anagu weligee dhunkaninayna carruurta yararka ilmihii ay dhaleen xataa uma quuran inay dhunkadaan iyo wax lamid marka waa ka tabci adag yihiin waxaad arki hadda runtii markaad fiiriso yani xataa soomaalideenna markaad fiirisid dadka xataa dadka diinta sheeganaya laftooda iska daa ma ahan dadka caamada kama hadlayo dadka magaca diinta sheeganayo dadka maalan waxaad arkaysaa qofka reer baadiyaha ah oo baadiye ka yimid badaawada weliba ay ku dambaysaa yani maaragtay waa ka ad adag yahay qofka mutaxadirka oo reer magaalka waa ka ad adag yahay dhinac walba waa kaga ad adag yahay waa ka shida badan yahay had suufiyada ma arkin oo soomaalida kuwooda reer magaalka waa lala heshiin karaa dad reer magaalo dabci fiicano akhlaaq fiicanaad ku arkaysaa kuwa laakiin baadiye ka yimaada inay ku dilaan maahan wax kaloo qanciye ma laha xujo iyo midna ma jirto wakadalika kuwa xisbiyiintana waa la mid axzaabta kuwooda reer baadiyaha saasoo kale wa inay ku dilaan halis wa waa ku dilaya laakiin kooda reer magaalka maaragtay yani nimanka xisbiyadan ujeeda waa ka dabci sahlan yihiinoo dabaaicdaas maarata waa wax weyn wa marka runtii allah subxaana wa tacaala kelimaadkiisu waa runuu sheegay alacraabu ashaddu kufra wa nifaaqa waajdaru an laa yaclamu xuduuda ma anzala allah sidaa darteed waxa weeye yani ma ahan badaawada keliya ree baadiye degaan maahe waa diinka ku yar waay diinkaa ku yar saasaa loo jeedaa wey waa ku yaraanshaha diinka uu ku yaryahay wey alacraabu ree baadiyihii ashaddu ayagaa darnaasho badan kufran xagga gaalnimada ayagaa ku darnaasho badan marka waa sukaanu lbaadiya ayaa acraabta la yidhaahdaaye alacraab ma aha jamcu carabin ma aha carab laguma jamciyo carab waa carab mutaxadir reer magaalou noqdaa reer baadiyo noqdaa jamcu carab ma aha acraabku acraab sideedaas u taallaa waa sukaanu lbawaadi baa la yidhahda dadka reer baadiyaha oo baadiye dego taasaa loo jeedaa dadkaasi ashaddu kufran wa nifaaqan yay ka daran yihiin yani xagga tafdiilka waxaa loo jeeda waxay kaga daran yihiin min ahli lxadari xagga dadka reer magaalka way ka dhib maaragtay waa ka dhib badan yihiin xataa hadda soo uma jeedid soomaalida dadka reer magaalka la yidhaahdo reer magaal la yidhaahdo hadda dhulkeena sooma baabi'in so soomaaliya ma baabi'in oo dhisma laynin dadka reer magaalka dadka ugu reer magaalsan waa dadka aan hubka qaadin sooma taqaanaan dadka xeebaha dego soomaalida reer xamarka la yidhahdo aniga markaas koonfuroo kalean ka hadlaya xeebaha degoo dhan ما hubaysna sababta reebaadiima waa niman nolosha waxay tahay fahmaye wy laakiin dadka dhulka kharibay xaggee ka yimaadeen baadiyahay ka wada yimaadeen kulligood kulligood halkaasi ka yimaadeen laakiin nimankan waxa waaye maaragtay xoolahooda la dhacaya wax walbaa lagu sameynaa ummadda badbaadana waa ayaga runtii maxaa yeele dadkii ka reer magaalsan yihiin waa ka reer magaalsan yihin runtii maarata marka xaggaasaa loo jeedaa xagga diinka markii la gaarana waa taas weeyaan waajdaru an laa yaclamu waajdaru ayagaa mudnaasho badan anlaa yaclamu inaysan garanin xuduuda maa anzala allah yacni ajdaru waxaa loo jeedaa bimacnaa akhlaqu waayo ayagaa ku habboonaasho badan fulaanun jadiirun bikada baa dhihi ay khaliiqun bihi asagaa ku habboonaan badan saasoo kale ujeeda anta jadiirun an tafcala kada saa inaad samayso adaa ku habboonaan badan sida loo yidhaahdo kale bay la mid tahay weeyaan marka waajdaru ayagaa mudnaan badan oo ku habboonaan badan anlaa yaclamu inaynan garan xuduuda maa anzala allah alla wixii uu soo dejiyey oo qur'aankii ah iyo axkaamtiisii iyo nawaahidiisii inaynan garanin calaa rasuulihi rasuulkiisa dushiisa uu kusoo dejiyey kuwaasa ku maarata habboonaan badan wallaahu alla subxaanahu wa tacaala caliimun allihii garanaya wey oo addoommadiisa yacni cilmigu u leeyahay allah subxaanahu wa tacaala wa caliimun biman yastaxiqu an yucallimahu aliimaana waalcilma wuu yaqaanaa qofka uu iimaanka iyo cilmiga uu barayo mid garanaya wey xakiimun alle xikmale weeyo waxa uu qaybinayo cilmiga hadday tahay dabciga hadday tahay iimaankii hadduu yahay kufriga iyo nifaaqa hadduu yahay kulli ilaahay subxaana wa tacaala asagaa xikmo u leh oo yaqaano weeyaan marka yacni waa caliim ilaahay addoommadu waana xakiim weeyaan wallahu caliimun xakiim ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة الصوء عليهم دائرة الصوء والله سميع عليم ومن الأعراب رباديه وحاكمدا من ضدبا كمدا يتخذ يالنيو وسميسنيو ما ينفق وحا أو بحنيو نفقد أو ديبيو هدي زكتهي هدي أي صدقتهي هدي أي تهي الجهاد في سبيل الله وحلو بحيو وح الله وحي تهيبه kuwa ka yeelanaya ayaa jiro maqraman magdhow ka dhiganaayo ama maaragtay daynbax wixii la yidhaahdaba ka dhiganayo wy maqram ayay ka dhiganayaan yacni waxaa loo jeedaa ay yacni kharaamatan wa khasaara kharaama bay ka dhiganayaan maqrabay ka dhiganayaan magdhow bay ka dhiganayaan wayatarabbasu koranayo bikum idinka idinla koranayo mu'miniinta ihi addawaa'ira musiibooyinka teeda wareegto idinla sugayo weeyaan ayaa ka mid ah maaragtay ribaadiyihii balaayo inay idinku dhacda iyo masaa'ib ayay idinla sugayaan markaasaa rabbi wuxuu yidhi calayhim dushooda ha ahaato allah ha yeelo daa'iratu sawi yacni xumida iyo balaayooyinka tooda wareegto dushooda ilaahay ha yeelo subxaana wa tacaala wallaahu alla subxaana wa tacaala caliimun samiicun allihii maqlo weeye addoommadiisa waxa ay leeyihiin waa og yahay caliimun mid ogow waxay qalbigooda ku qarsanayaanna og weeyaan oo ka warqaba allah subxaana wa tacaala marka reebaadiyaha markii la yidhaahdo wax dhiiba oo jihaad fii sabiilillah wax ku bixiya ama la yidhaahdo zakada laga doono zake laga qaadayo ama sadaqo caadiya markuu bixiyo qofka reebaadiyaha wuxuu rabbi leeyahay wuxuu ka dhigtaa shay ou berri soo magdhabanayo ka dhigtaa inuu berri guto waxaanoo kale la siiyo ayuu talbaa saasoo kaleo ka dhigtaa maqrabuu ka dhigtaa yacni shay berri loo gudi doono ayuu ka dhiganaya dabeecaddaasay lahaayeen maanta wax dhiibayaa berri markii wax yimaadaan ama maaragtay ama zake la bixinayo ama maaragtay haniima la qaybinayo ama wax lamid ah in loo soo guda buu rabaa wixiisi loo dhiibo marka xoolahaan markuu bixinaye ilaahay dartii uma bixinine waxa weeye waa istiktaaru u bixiyey yacni maaragtay walaa tamnun tastaktirtiyo kaleeto ayay la mid tahay xoolaha markuu dhiibayo berri halaguu halaguu mago ha laguu mago darteed ayuu u dhiibaa walidalika xadiid imaam tirmidi iyo nasaa-i abu daawuud ay warinayaan sanadkiisana uu saxiix yahay can abi hurayrata radia allahu canhu wuxuu leeyahay abu hurayra nin reebaadiya ayaa nebiga wax usoo hadiyeeyey calayhi salaatu wasalaam nebigana hadiyadda waa aqbali jiray sadaqada unbaax ay zakada xaaraam ka ahayd laakiin hadiyada waa qaadan jiray markuu u hadiyeeyey ninkii reebaadiyaha ahaa nebiga markiiba hadiyaddii wuu u aqbalay wuxuu u celiyey hadiyadaas labalaabkeeduu siiyey leanna wuu ogyahay wuxuu u bixinaya laftiisa oo dareemaya asaga laftiisao intii oo kale u celiyey labalaabkeed buu u celiyey markuu u celiyey ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam reebaadiye markii yani loo celiyey wuu raadi noqday ninkii reebaadiyaha raalli buu noqday intii markii labalaab la siiyey waa maaragtay aad buu u jeclaystay arrintii markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi laqad hamamtu an laa aqbala hadiyatan ila min qurashiyin aw haqafiyin aw ansaariyin aw dawsiyin yacni wuxuu yidhi waxaan ku hamiyey oo mar aan damcay inaanan hadiyadbaba kaba aqbalinba ilaa nin quraysh ah mooye qurashi ah mooye ama nin haqiif u dhashay oo reer haqiifa mooye ama nin ansaarti yani ansaartii oo ansaartii reer madiine ah owsii khasraj inaan ka aqbala mooye ama nin dawsi ahoo reer yamana inaan ka aqbala mooye dad kaleba waxaan ku hamiyey inaanan mar dambeba cid kale aanan hadiye ka qaadanin ibnu kaiir markuu aarkaas markuu ka hadlay wuxuu leeyahay lianna haaulaa'i dadkan uu nebigu magmagacaabay quraysh iyo maarata haqiif yani maarata iyo ansaarta aws iyo khasraj iyo daws oo reer yamaneed ah wuxuu leeyahay lianna haaulaa'i kaanuu yaskunuuna almudun dad reer magaalay ahaayeen magaalooyinka degi jireen leanna quraysh makay degtaa haqiif waxay degaan taa'ifay degaan ansaartu waxay degaan oosii khasraj madiina bay degaan yacni maaragtay daws waxay degaan yeman marka waa dad reer magaala wey marka dadkaa reer magaalka mooye reer baadiye inaanan hadiyad ka qaadan ayaan ku hamiye buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay wuxuu leeyahy ibnu kaiir fahum altafu akhlaaqan min alacraabi dadka reer baadiyaha dadka reer magaalka ahi way ka tabci sahlan yihiin reer baadiyaha way ka akhlaaq sahlan yihiin lima fii طibaaci اlacraabi min aljafa reebaadiyaha dabcigooda qalqalayl ba ku sugan iyo ad adeyg ba ku sugan marka maadaama ay ka dabci sahlan yihiin maaragtay sidaa darteed buu nebigu ugu hamiyey inuu reer magaalka keliya wax ka qaato walidalika way yidhahdaan soomaalida sooma ogid reebaadiyaha hadduu nin reebaadiyaha maalin qof wax siiyay dhahaan oo qof wax siiyo oo maalin kale u yimaado wuxuu le sotaan barin hebel waagaan joognay waxa waxaas aan ku siiyey soo maahay maalinta halkaa deganay sotaan waxa ku siiyey iyo wax lamid a waa umana sheeganaya marka manigaasuu nabiyullahi maxamedna ka cararaya calayhi salaatu wasalaam markaasuu labalaabkiisu u celiyey wixii uu doonayo kaleeto uu siiyey weeyaan marka reebaadiyahu waxay bixinayaan maqrab marka la leeyahay magdhow bay ka rabaan wax sawaaboo ay ka rabaan ma jirto adduunka mooye sida cataa oo kale uu ku fasirayo laa yarjuuna calaa icطaa'ihi hawaaba wlaa yakhaafuuna calى imsaakihi ciqaaba inamaa yunfiqu khawfa wariya'a hadalkaasuu cataa leeyahay yani wuxuu leeyahay hawaab ay rajaynayaan xoolaha uma dhiibaan allah kaa hawaabiyo u dhiibi maayo marka maaragtay ou haysanayana ou diidayana ciqaab ilaahay uu ka baqayaah iyo cadaabkiisa ma jirta buu leeyahay wuxuu wuxuu u bixiyaa laba shay cabsi waa u bixiyaa iyo halagaa sheego oo islu tusna oo u dhiibaa weeyaan marka wa min alacraabi reebaadiyihi waxaa ka mid a man dad baa ka mida yunfiqu bixinayo man dad baa ka mida yatakhidu samaysanayo yeelanayo maa yunfiqu wuxuu bixinayaahi maqraman magdhow ka dhiganayo yacni berri in loo gudo aan hawaab ka rajaynaynin weeye wayatarabasu kuwaasoo waxaa ka mid a wayatarabasu koranayo idinla sugayo bikum idinka addawaa'ira musiibooyinka tooda teeda wareegto idinla sugayo addawaa'ir waxaa la yidhaahdaa waa jamcu daa'iratin wey daa'ira baa loo jeedaa daa'iradana waxaa la yidhaahdaa yani dawaa'ir dahri baa loo jeedaa masaa'ibka ilaa musiibada adiga markay kaa maqantaha meel kale ku maqan tahay soo ma cid kale haysataa marka musiibadaas wareegto ayay muslimiintii la sugayaan oo ah waxay culammadu ku tacriifiyaan addawaa'ir alxaalat almunqalibatu min alnicmati ila albaliya wa asluhaa maa yuxiitu bishay bay dhahaan qofka waxa yani maarata shayga waxa kooba baa asalkeeda yahay xaaladda yani maarata nicmo inta ka wareegta balaayo u wareegto adoo caafimaad qabaa cudur kugu dhacaya adoo amni haystabaa cadow kuu imaanayo ku baabi'ini adoo maarata xoolo haystabaa faqiir ilaahay kaa dhigi nicmada yani balaayadaasaa loo jeedaa dawaa'irtaas marka waxay idinla sugayaan dawaa'ir in cadow intuu idin yimaado isti'saal idinku sameeyo idin jirid gooyo ayay idinla sugayaan weeyaan markaasuu rabbi wuxuu yidhi calayhim dushooda ha ahaato daa'iratu sawi midda yacni maaragtay xumida teeda wareegto dushooda ha ahaato marka tan waxaa la yidhaahdaa waa ducaaun calayhim aa la yidhaahdaa waa habaar allah baa habaaraya subxaana wa tacaala weeyaan ducaaun calayhim calayhim daa'iratu sow waxa ay muslimiinta la rabaan ayaga dushooda ilaahay ha yeelo subxaana wa tacaala wallaahu alla subxaana wa tacaala samiicun allihii maqlo weeye yacni limaa yaquuluunahu addoommadu waxay odhanayaan wuu aq- wuu maqlaa allah yacni waa samiico addoommadiisa ducadooda iyo baryadooda wuu maqlaa caliimun alle cilmi leh weeyo damaa'irtooda waxa quluubtooda ku jira allah waa og yahay waa caliimo wuxuu og yahay qofka in loo gargaaro mutaystay iyo kan in la hoojiyo mutaysta labadaba wuu yaqaanaa weeyaan wa min alacraabi reebaadiyihii waxaa ka mid a markii dadkoodii xunxumaa la sheegay reebaadiyuhu ma wada xuma dad wanaagsan baa ka mid a laakiin xagga aqlabkaa laga hadlaya reemagaalkuna ma wada fiicna oo dad munaafiqiin ahoo ilaahay baa noo keeni doono yacni maaragtay yani reer madiine oo weliba ku xididaystay nifaaqa ku xididaystay inay joogaan ayaan arki doonaa xagga munaafiqnimada la sheegi doonaa marka reebaadyuhuna ma wada xuma reemagaalkuna ma wada xumee yani xagga aqlabkaa laga hadlaya haalibka baa laga hadlaya taasaa laga hadlaya wy wa min alacraabi reebaadyihii bay ka mid yihiin man dad bay kami dad baa ka mid ah yu'minu rumaynayo billaahi allah iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhare rumaynayo ayaa ka mid ah weeyaan dad allah iyo yowm alaakhare rumaysan ayaa ka mid ah dadka reebaadiyaha maadaama ay dad kufaara iyo munaafiqiin ay ka mid ahaayeen dad allah iyo yowm alaakhire rumaysan baa ka mid ah weliba haddana wayatakidu yeelanayo oo samaysanayo maa yunfiqu waxa uu dhiibayo ka samaysanayo ka yeelanayo qurubaatin dhowaansho cinda allahi alle agtiisa ka yeelanayo ilahay wax loogu dhowaado wuxuu bixinayo hawaabuu ka rajaynaya sida hadda kuwaan soo marna cagsigoodii wey leanna markay bixinayaan hawaab kama aynan doonaynin kuwan hawaabbay doonayaan weyaan wa salawaati rasuuli yacni waxay dalb ka yeelanayaan salawaati rasuul nabiyullaahi moxamed ducooyinkiisa istikfaartiisa uu dembidaaf u weydiiyo u duceeyo ayay ka yeelanayaan dad nooca ka yeelanaya baa ka mid ah reebaadiyihii weeyaan alaa hooyaay innahaa nafaqadii ay dhiibayeen iyo waxbixintoodii qurbatun dhowaansho wey oo allah u dhowaynayso subxaana wa tacaala lahum ayaga u sugnaatay yani qurbatun dhowaansho weeye oo lahum ayaga u sugnaatay weeyaan sayudkhiluhum allahu allah wuu gelin doonaa fii raxmatihi naxariistiisa dhexdeeda buu gelinayaa maalinka qiyaamaha jannadiisu allah siini adduunkan raxmadiisa waascaabuu uu haraynaya weeyaan ina allaha alla subxaana wa tacaala hafuurun allihii dembi dhaaf badan wey raxiimun haddana naxariisto wey lanna hafuur iyo raxiim waa min amilati mubaalaqa waa taqaanaan raxmadiisa miday badan tahay gufraankiisa miduu badan yahay weeyaan marka dadka reebaadiyaha ah kuwoodii yacni aan fiicnayn markii laga soo sheekeeyey baa kuwoodii wan wanaagsanaa laga sheekeynaya labadii sifo kuwii hore loo sheegay xagga maaragtay kufriga iyo nifaaqa ay ku dheer yihiin iyo xagga nafaqada markay bixinayaan inay magdhow ka dhigtaan cagsigeeda kuwa leh inay reebaadiyaha ka mid yihiin oo kulligood aysan dad wada xun aysan ahayne dad wan wanaagsan ay ku jiraan ayuu rabbi subxaana wa tacaala noo sheegaya weyaan wa min alacraabi reebaadyihii bay ka mid yihiin man dad baa ka mid a yu'minu billahi walyowmi alaakhir waa noocii labaadu reebaadyaha ka mida wey allah iyo yowma alaakhira rumaysan wayatakidu yeelanayo maa yunfiqu wuxuu bixinayana ka yeelanayo qurubaatin dhowaansho cinda allaahi alle agtiisa ka yeelanaya allah loogu dhawa alle agtiisa loo dhowaado ayay ka dhiganayaan wey marka qurubaat waa jamcu qurba baa la yidhahda qurbadana maa yutaqarabu ila allahi subxaana wa tacaala baa la yidhahda wax rabbi loogu dhowaado weye waxaad odhanaysaa qarabtu lilahi qurbaanan allah baan u dhowaaday dhowaansho baan ugu dhowaaday wanaagaas iyo camalka khayrka iyo sadaqada aa bixinaysid iyo waxaasoo dhan baa rabbi loogu dhowaada wa salawaati rasuuli rasuulka yani maaragtay ducooyinkiisana yani ka dhiganayo qurba ilaahay loogu dhowaado lanna nabiylahi maxamed qofkuu ilaahay u baryo oo istikfaar u weydiiyo waxa weye rabbi waa ka aqbalaa subxaana wa tacaala weeyaan marka nebiguna waa u ducayn jiray dadka markay zakada dhiibaan ooy sadaqada la yimaadaan wuxuu ugu ducayn jiray bilkhayri waalbaraka inuu ilaahay waxooda u barakeeyo khayr ou siiyo markaasu wayastakfiru lahum sida aan ku arki doonno aayadda dambe khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum watusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka saknun lahum ayaan arki doonaa aayaddaas insha allahu tacaala marka salawaati rasuul ayay ka dhigtaan ay maaragtay waxay ka yeeshaan xoolahay bixinayaan alle ay ugu dhowaadaan iyo nabiyullaahi maxamed oo u duceeyo istikfaar iyo u weydiiyo ayay arrintooda u baxsadaan weeyaan alaa inahaa qurbatun lahum alaa inahaa yani damiirka waxaan u celinaynaa yani waxa ay bixinayeen waay yani man yattakidu maa yunfiqudaas wayatakidu maa yunfiqu maadaasaan loo celin alaa hooyaay inahaa nafaqadii ay bixinayeen ay maa yunfiquhu yani waa maa yunfiquunahu wuxuu bixinaya waxay bixinayaan waxa weeye qurbatun dhawaasho wey dhawaashahaasoo lahum ayaga u sugnaaday weeyaan allah bay ugu dhowaanayaan oo rabbi baa naxariistiisa gaarsiinayo sayudkhiluhum allahu allah wuu gelin doonaa fii raxmatihi naxariistiisa ayuu gelin doonaa fii jumlati cibaadihi saalixiin addoommadiisa saalixiinta markuu u naxariisto ayuu ula naxariisanaya allah subxaana wa tacaala weeyaan ina allaha alleh afuurun allihii dembi dhaaf badan wey oo addoommadiisa dunuubtooda markay ka toobo keenaan waa u dhaafaa weeyaan raxiimun alla naxariisto oo addoommadiisa raxmadiisa ku camima weeyaan naxariistiisa ayuu rabbi subxaana wa tacaala ku camima oo gaarsiiyaa wey hada wabilahi towfiq sal allah subxana